الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرkii todobiyo tobnaad kitaabka sulam التwفiq إlى maxabaة الlahi calى التaxqiiq cashar hore aan soo dhaafnay bogga boqol afartan iyo lix meel aynu lahayn waynu fiirin doonaa insha allah waxay ahayd beecyadii xaaraantaha baa laga hadlayey wa an yuqrida alxaraafiina ilaa waqti alxasaad ilaa waqtiga beergoosiga beergoosashadabow kuwa beeraleyda ah wax amaahinaya uma yabiicuuna caleyh isagii bay ka gadayaan dacaamahum halkan nuskhadani waxay qoraysaa biarfaca min asicri sicirkii wax ka sareeya intaas way ahayd meesha xoogaa ishkaalka aan ka muujinay marka sharaxuna qaab kale u taqriirinayaa marka nusakda qaar kitaabku sharaxan kaliya male shuraax kalena waa leeyahy baa waxay qorayaan biawdaca bay ku bedeleen biarfacadaas biawdaca min asicri sicirka wax ka hooseeya wax ka sareeya maaha sicirkii wax ka hooseeya aniga waa inay iga gadaan horta waa inaa mirihii iyo raashinkii idiin go-ay aniga ii xaniban yihiin maadaama aan lacag idin amaahiyey waaye misna hadhow sicirka waxaa iga siinaysaan waxay wax marayaan wax ka hooseeya qaabkaasoo kale beecyadii la diidayay bay ahayd taa intaasaan uga noqonnay waxaan ku soo jirnay waxyaalihii la xiriiray la rabay qalbiga waxyaalaha la rabo in laga helo iyo waxyaalaha macaasidayo laga ilaalinayo taas weeyaan wa min macaasi lqalbi qalbiga macaasidiisa bay ka mid ahaatay alriyaa-u istusus macaasi lqalbi waxaa ka mid ah qofku inuu ariyaa min alru'ya baa laga keena muraa'i baa la yihahdaa qofka waa qofka jecel dadku inay arkaan oo ay arrimihiisa gaarkaa daalacdaan oo dhahaan waxaasoo sameeyaa inuu istusayaa waxyaalaha qalbiga gala weeye arriyaa istusus weeye biacmaalil biri samafalka iyo wanaagga iyo daacada acmaasheeda wuxuu jecel yahay inuu markuu tukanayo dadka istuso markuu soomayo soonka riyaagu mabas waxa weeyaan waa cibaado ilaahay u khaasa laakiin hal si unbay maaragtay qofku iskaga hadlayn karaa inuu mubdalaadka la yimaado iyo waxyaalaha xagga nafta saan oo kale uga imaanayo biacmaali lbiri bou dadka isku tustusaya ka salaati wasawmi wageyrihima waa isaga yihi min saa'ir daacaat wa huwa riyaagu alcamalu camal falid weeye liajli nnaasi dadka dartood in loo camal falo waa in dadka dartood loo camal falayo saas bay kuu noqoto wuxuu u camalfalayaa waa dadka dartood liajligood waaya camal aakhiro u la imaanaya laakiin dadka dartoodba ula imaanaya wa yuxbidu waana buriyaa arriyaagu hawaabahaa acmaasha hawaabkeeda acmaasha hawaabkeeda wuu baabi'inaya haddii riyaa meesha kaasoo galo kal cujbi oo kale wey iscajabgelin bidaacati illaahi tacaalaa ilaahay daacadiis ayuu isku cajbigelinaya isku yaabgelinaya wuu isla fiicnaanayaa wuxuu isleeyahy adaa dadka ugu sareeya adaa ugu kaamilnimo badan adaa ma garanaysa wixii xogaaga uu la yimid buu ku farfarxayaa nicmada ilaahay wuu halmaamaya waaya waxaa la rabay nicmada ilaahay inuusan halmaamin waxaa la rabay inuu ka cabsanayo nicmadan in laga qaado barwaaqa haysataa eh ilaa aan lagaa qaadin u leeyahay cujbigu waka cujbi bidaacati illaahi waxaa lagu tilmaamay daacada weynaysanaya alla maxaa wax la timid cibaado iyo salaad iyo kadaa iyo waxa iyo warukuuni ilayha iyadiibuu u iilanayaa isagoo halmaamaya ilaahay ugu nicmeeyey oo haddaa daacaya khayr la timid yaa yaa ku waafajiyey ilaahay baa ku waafajiyey allah inaa u xamdidid weeyaan in aadu isla yaabtid taa maaha waayahay cujbiga maxaa u daawaa atabari min xawlihi wa quwati awoodiisa iyo xeeladiisa inuu iska beri yeelo waa inuu isku arko anahu acjazu lcaajiziin inta caajiziinta kan ugu cajzi badan inuu yahy saasaa u daawaa waxba ma awoodid inaa ogaado qofku wa huwa cujbiguna shuhuudu lcibaadati cibaadada arkideeda weeye saadiratanna loo arko inay ka soo fushay min annafsi naft gaa'iban xaalo yahay mid ka maqan saadiratan xaalatan mid ka timid min annafsi naftiisa in cibaadadu ka timid gaa'iban isagoo ka maqan canin minnati galladii ilaahay gal ilaah allihii ku galladaysay uma jeedee naftiisaba u arkaya waayahay marka taasaan la rabin ilaa ilaahay baa qofkan ku manaysay taqwada iyo cibaadada waa masaa-ishaan oo dhan waa waxa qofka la xiriiro wada muhiima moogta wa shaku baa ka mida macaasida qalbiga inuu shakiyo qofku shakin fillaahi ilaahay uu shakiyo waayahay ashaku fillaah waa arrin khatara wey fii wujuudihi ilaahay joogidiisoo ka shakisan yahi balaayo waxa weeye diinlaaway ahoo ilaahay ma jiraa iyo ma jiroo dee ummad badan baa saasoo gaalooyina badan oo aan ogolayn afkaasi ka ayaan caalamka ama tilmaamaha ilaahay buu ka shakisan yahay ilaahay waajibay qofkii waxaa naftiisa ku ark waa inuu ku dadaalo inuu qalbigiisa ka saaro waaya waxaa ugu fiicanna inuu culimada weydiiye buri anfacuhu su'aalu lculamaa'i billaahi tacaala ahla alyaqiini walkhashya wazuhd dadka yaqiinta iyo cabsida iyo zuhdiga leh cilmiga ha weydiiyo walamnu baa ka mida macaasida qalbiga gashay inuu qofku aamin noqdo min makri illaahi tacaala ilaahay makrigiisa inuu ka aamin noqdo waaya oo macaasidiibu iskaga sii dirmayaa raxmad ilaahay buu iska itikaalanayaado wuxuu leeyahay naxariis ilaahay ballaaran baa jidho waa heli doonaayo afa aaminuu makr allaahi falaa yaaminu makr allaahi ila alqowmu lkhaasiruuna saasay kuu noqonaysa ayb shaki fillaahi afillaahi shakun waa qur-aanka ayada ilahay ku yidhi wاlamnu min makr illaah iyo wاlqunuudu min raxmat illaah ilaa naxariistaasoo laga quusayana waa dhibaato waaya raxmadda ilaahay oo laga quusto ya-si iyo quus weligii inuusan raxmadda ilaahay arkayn hadduu qofku saa iska dhigo bes weeyaan lama rabo qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah wax kastoo aad samaysaan ilahay naxariistiisa ka quusanina in allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuur raxiim wاlkibiru calىa cibaad اllaah kibir wاlkibiru calىa cibaad اllaah addoommada ilaahay oo lagu dul kibro baa waxyaalaha dembiyada qalbiga gala wey qofka dadka addoommada ilahay ku dul kibra dee macaasi baa qalbigiisa ku jidha inuu yarayso oo yaso oo dullaysto oo ihaanaysto wahuwa kibirku radulxaqi xaqa oo la celiyo wey iyo wastixqaaru nnaasi dadka oo la yeesoo la xaqiro waaye ilaahay inahu laa yuxibu lmustakbiriin kibirku waa balaayo jannada ma galaa nebigu yihi alayh salatu salaam qof qalbigiisa dhexdiisa ay ku jidho in yar oo kibira midqaala darra min kibir nin baa yidhi qofk nabi alla ninku wuxuu jecelyaha maradiisu inay qurxoontao kabihiisu qurxoon yihiin ma kibir baa ma nadaafada iyo wanaagaas mada mada taa maaha in allaaha jamiilu yuxibu ljamaala ilaahay waa jamiil waxa quruxsanna waa jecelihi kibirku waxa weeye badarulxaqi waqamdu naas xaqa oo lagu dulkibroo la diido iyo dadka oo la yaso waayo waa inuu qofku isku arko isagu inuu ka khayr badan yahay hebel ama dadka kale marka xadiidka imaam muslim baa warinayaba marka waxuu yihi waa radul xaqi xaqii u celinaya xaq baa qofkii loo sheegay nagala tag buu leeyahy noo keena anaga waxaas kaa dhegeysan mayna meelaha orod la aaday xaqii buu celinaya xaqii buu diidaya waaye dadkiina ama dadkii xaqa wadaa ama dadkii wanaagsanaa wuu xaqiraya wa ru'yatuhu wey isku arkidiis annahu khayrun inuu isagu ka khayr badan yahay min kaiirin in badan oo min khalqi illaahi tacaala ilaahay dadkiisa ka mid a mar haddoo qofku isku arko in badan oo khalqiga ilaahay inuu isagu ka fiican yahay waa qofkaasi waa dhuma haa mar hadduu ficnaan isi siiyo khalqiga ilaahay isagu ka fiican yahay bes weeyaan kibir baa ku jira ayb dadka inuu wax la dheer yahay cilmi iyo camal iyo nasab iyo xoolo iyo qurux iyo weji iyo awood iyo dad badan oo taageersan iyo waxa kaasuu leeyahay anaa dadka ka fiican walxiqdu xiqdigii baa ka mid ah macaasida qalbiga gasho wahuwa xiqdigu idmaaru lcadaawati cadaawo oo la qariyo wey idmaaru lcadaawati cadaawo in la qariyo wey lagu haysto qalbiga waaye oo muxuu ku haysanaya qalbiga waxa weeyaan waa tana qofka wuxuu jeclaya in nicmada laga qaado haddii dhibaata ku dhacdana wuu ku farxayaa waase idaa camila markuu camal falo bimuqtadaahu qalbigu waxbaa iska soo maree wixii cadaawada wixii keensanaysa iyo xiqdigu walam yakrahu ousanna kahanoo dhibsan ee hadday saa dhacdo dee waa xaaraan baaba meeshii timidba xiqdiga maxaa u daawaa nafta in la jebiyo nafta in la dilo nafta see u dili kadhaa kow kasii maaha naftaa inaa ka adkaatay xataa tamuuta ilaa ay ka dhimanto isay iyadu ku hogaaminayna adigu aawadid waaya dabeecadoodu wanaagsanaanis ilaa dadkao dhan ka jeclaatay dadka wanaagsan wey walxasadu xasadkii baa dembiyada ka mid a macaasida wahuwa xasadkuna karaahiyatu nicmati nicmada inuu qofku dhibsado weye cala lmuslimi muslim dushii loogu nicmeeyey iyo wastidqaalaha inuu cuslayso nicmo ilaahay qof siiya muslima buu dhibsanayaa kahanaya wuu cuslaysanayaa ha loo siiyey buu leeyahy nicmo diineed ha noqoto nicmo dunawiya ha noqoto in laga qaado u jecelya idaa lam yakrahhu markausan dhibsan aw camila usan camal falin bimuqtadaahu maala wuxuu jecel yahay nicmadaas inay qofka inta ka soo guudha bian tataxawala minhu ilayhi ba yidhi kaa inta laga soo qaado nicmada isaga in la siiyo buu jecel yahay qofka saa jeceloo qof ilaahay khayru siiyey jecel inta laga soo qaado isaga in la siiyo mowdhaho anigana iyadoo kale yaa isiiya oo ilaahay ka weydiiso yaa isaga ka qaado adiga kusiiya mar hadday tahay qofka waxaa la yidhi dabeecadda noocaasa leh mucadabun fi dunyaa adduunka waa ku dhiban yahy aakhire iskaba dhaaf fadlan can alaakhira aakhiraba intaan la gaarin muxuusee ugu dhiban yahy noloshiisoo dhan waa waa waa margesho waa calow maxaa yeelay wuxuu arkaya halkaanu ka baxaya qof ilaahay khayr siiyey wuu naxaya isaga dhib kusoo noqotay wey mid kaleo wax kale la siiyey waa naxaya waa dhibsanaya ayaa ka qaado isdhahaya mid kaleo wax kale la siiyey mid kaleo ilaahayna khalqiisa dee nicmo badan buu siinaya meel kasta waxa ka soo baxaya mid ilaahay khayr siiyey marka qofku arkaba waa ku cadaaban yahay waa ku dhiban yahay mar kasta wuxuu arkaya wuxuu ka naxo ilaahay qofku nicmeeyey marka waa xaasid faa'iido male kaas taar baa ku dhacda waaya waxaa la rabaa xasadka lama reebo alqibda kamasho haddaa kamatid ilaahu yaa hebel wuxuu siiye oo kale adna ku siiya iyadoo aan isaga laga qaadin taa dhib ma leh iyadoo aan isaga laga qaadin yaa adigana saas oo kale kuu gala oo ku siiya walmanu baa xaaraana galladaysi bisadaqati sadaqada la galladaysto kii wax sadaqaystay baa sheegsheegaya kow ku sadaqaysaba ku dalgalladaysanaya anigi waxaa kuu qabtay waa anigii waxaa kuu taray waa anigi waxaa kaa samta bixiyey nicmada bixiyeyba u tirtirinaya wa yubdilu waana burinayaa manigu hawaabaha sadaqada hawaabkeedii buu burinaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa galladaysiga sheegsheegaas lama sheeg sheego waxa bixiso waa kaa buraysaa walisraaru baa baa ka mida macaasida qalbiga in la daa'imo cala dembi dembiga in la daa'imo wa suu danni iyo malaha wanaagsan bilaahi ilaahay mala xun laga maleeyo wa bicibaadillaahi ilaahay addoommadiisana mala xun laga maleeyo waa khatar mala xun buu ilahay ka malaynaya addoommada ilaahayna mala xun buu ka malaynaya taasna lama rabo marka dembigu in la daa'imo waxa weeyaan israar weeyaan dembigiisaa ka badan ma daacadiis waa waa arrin khatara wey malaha muslimiinta xun ou ka malayna waxa weye dad muslimiin oo af- aqwaashooda iyo afcaashooda muuqato khayrka u muuqata isago wuxuu leeyahy maya khayrkan ugama jeedaan xaggay uga jeedaan si xun buu ugu awelaya waxaana la rabay xataa haddii xumaani ka dhacdo si wanaagsan haddii loogu awili karo in loogu xawilo watakdiibu baa dembiyaasha ka mida beenin bilqadari qadarka ilaahay in la beeniyo ilaahay inuusan addoommada acmaashoodaba qadarin buu aaminsan yahy qofkaasi marka waa takdiib beeni waa mid ilaahay rasuushiisa ay kutubta beeniyey ilaa ilaahay isagaa yidhi innaa kula shayin khalaqnaahu biqadarin wax kasta ilaahay baa qadaray walfaraxu ku farxid bilmacsiyati macsiyo lagu farxo macsiyadaasoo minhu isaga laftiisa ka timid aw min kayrihi qof kale ka timid dembi uu la yimid buu ku farxa ama dembi qof kale la yimid buu ku farxayaa waayo waxbuu dilay waxa inuu dilay dembigaa galay buu ku faraxsan yahay ama cid kalea wax laysa marka taasuu ku faraxsan yahay ama waxbaa la dhacay ama waxbaa la xaday dembi soo qabo wuxuu isagu dembioo la yimid ama cid kale la timid buu ku farxayaa ilaa macsiyada oo raalli laga noqdaa waa macsiyo lianna aridaa bilmacsiyati macsiyatun macsiyo in raalli laga noqdaa waa macsiyo walqadru ballanburin baa dembiyada ka mid ah walow bikaafirin gaalba ha lagu ballanburinayo ballanka lagama baxo gaalkan waxa weeye imaamka waddanka keenay ama cid kaloo muslimaa keentay ahdi iyo ballan buu ku joogaa kii muxaaribka ahaa oo la dagaalaya muslimiinta ma aha ballanta waa inaan lagu burin walmakru baa dembiyada ka mid ah khadiicid iyo dhagrid axad muslimiinta ka mid ah iyo wa buqdu saxaabati saxaabada in loo caroodo saxaabadii rasuulka kuwa wax ka sheegaya saxaabada in la naco loo caroodo waa dembi weyn iyo walaali aalkii nebiga iyo wasaalixiina dadka suusuuban walculamaai wataabiciina wasaa'iri lmuslimiin walow waaxida minhum hal mid ba allaha ka dhigo kulli madaxay noo saaran yahay saxaabadii rasuulka iyo aalkii wanaagsanaayay nebiga saalixiinta walbuklu baa dembiyada ka mid a qalbiguu galaa xanuunkan bukli waa wixii qalbiga galay in lagu bakaylo bimaa kii awjaballaahu ilaahay waajib ka dhigay waajib la saaray buu diiday zako keliya maaha waajib la saaray buu ku bakayl washuxu shaxiixnimo waa bukliga kiisa sii daran waa dadaal dheeraada inuu qofku wuxuu hayso ku dheganaado usan waxba bixin washuxu iyo walxirsu dadaal iyo walistihaanatu yaraysi bimaa shay cadama allahu ilaahay weyneeyey waxa ilaahay weyneeyey buu yaraysanaya fududaysanaya wax ilaahay xaqiray hadduu weyneysana waa la mid wax ilaahay weyneeyey hadduu xaqirana waa la mid wataskiiru baa la mid ah waaya taxqiir xaqirid limaa shay cadama allahu ilaahay weyneeyey oo min daacatin daaca ah aw macsiyatin dembi ah aw qur'aanin qur'aan kariim ah aw cilmin cilmiya aw jannatin janna ah aw naarin naar ah waxaasoo yarays wax ilaahay weyneey naartu qiima oo yaraysanaya fududaysanaya daaco ilaahay buu fududaysanaya hadday doonto daaco badan maaha ama macsiyo yar dembi yar buu yaraysanaya lama yarayso dembi qur-aankiibuu yaraysanaya waaya marka shar oo dhan waxaa la yidhi asal waxa oo saddex shay haddii la faraciisa lagu darana lix shay bay noqonaya sharka asal waxaa u ah xasadnimo xasad kow alxirsu adduunya ku dadaal xub dunya adduunya jacay haddii la farciyana furuucdu waxay noqonaysaa xub ri'aasa madaxnimo jacayl xub lfakri faan jacayl xub hanaaya ammaan jacayl xub shabac dhereg dhereg jacayl xub nowm hurdo jacayl xub raaxa raaxa jacayl intaasaa sharka farca furuucdiisu noqoto furuucdiisu intaa ayay noqoto faslun wa min macaasi lbatni caloosha macaasideeda waxaa ka mid ah aklu ribaa ribada cunideeda oo dembiyada waaweyn waana soo marray walmaksi maksiga cunidiisa madaxda jaa'iriinta ah oo dhaalimiinta ah baa dadka xoolahooda xoola ay ka qaadaan weeye xoolo waa xuquuqu dowla oo layska bixinayo oo xuquuqda xaqa ahayn aan ahayn leeya qof kasta intaa waxaan baa haysataa intaa iska bixi intaa bixi intaa canshuura bixi intaa bixi markaa fiiri waxaa la yidhaahdaa maa turatibuhu dalamatu kuwa dhaalimiinta ah waxay ratibayaan kala qorsheynayaan oo mina salaadiin ah dhaalimiintu fii amwaalinaasi dadka xoolahooda bishii intaa sanadkii intaa intaasoo bilood intaa kadaa intaa waxa weeye xiliye iyo nidaamyo iyo waxbay u kala dhigayaan sake iyo waxaas maaha tabarucaad kaloo khayra maaha waay waxayna ku u cuskanayaan biqawaaniina ibtadacuuha qawaaniinna iyagu ay degsadeen qaanuunkaasa qofka haysta iyo faqradaas iyo qodobkaas iyo wakaas cutubkaas leeyahay waxaasu waa kugu waajibiyeel waa inaa bixisid bix walkasbi baa ka mid ah damca dhac waay iyo wasariqati waxadid xoola meeshii lagu ilaalin jiray joogo xadaya wakulu iyo wa kulli maakuudin mid la qaatay dhammaantii bimucaamalatin wax kastoo mucaamalo iyo tacaamul iyo is-afgarad lagu qaatay mucaamaladaasoo xaramaha sharcu sharcigu xarimay qaab kastoo sharcigu xarimay wixii lagu kala qaato waa xaaraan innagaa ku heshiinay ma hooyahii dadkoo baadi lagu cunayo wa shurbu lkhamri khamrada cabideeda ka mid a macaasidi caloosh kan miiray iyo kan yireem khamrada hala ii miiro kan soo qaaday iyo kan soo gaday iyo kan ka gatay iyo kan loo soo raray iyo kan lacagteeda cunay kulli waa isku dembi waxaddu shaaribi qofka khamre cabay xadiisu iyadaa noogu dambaysay arbacuuna jalda afartan jeedal wey shaabug lilxuri hadduu xor yahay wey wa nisfuhaa afartan barkeed wey liraqiiqa addoon hadduu yahay labaatan haddii kalena afartan laakiin qofka khamrada cabay baaliq caaqil waa inuu yahay waa inaan lagu khasbin isagoo khiyaarkii ku cabi way muslima xaaraan in ahayd waa inuu ogyahay wuxuu cabayay inay khamre yihiin waa inuu ogyahay daruuro waa inuusan u cabin daruura waa maxa cunaa ku margatay waa liqi waayey waa hungariga istaagtay waa wax kaloo iskaga dejiye mayso daruuraa timid naftoo badbaadinaya markaas waay rag iyo dumar kow doono ha noqdo qofka waa laga waa laga jaraya walilimaami imaamka waxaa u bannaan aziyaadatu kordhin tacziira tacziir darteed inuu afartankii ka badiyo xad maaha laakiin waa tacziir markaas waaye afartanka afartanka loo ku dari karaa sideetan laakiin in laga yareeyay ahayd tacziirtu waxa weeye qof baa dembi galay dembiguna xad ma leh kafaarana ma leh waa in laga laga edbiyo wa minhaa waxaa ka mid a aklu kulli muskirin mid kastoo wax ka waaliya cunidiis iyo kulli naj- naajisayn najaasa dhammaanteed cunida dhiig hilibka doofaarka baktiga dhintay waxaasoo dhan looma dhowaan karo khamradu waa wixii caqliga daboolo zuuliya kulli muskirin kullu muskirin wa kullu najis wa mustaqdarin wa kulli mustaqdar wa akli maalilyatiim agoon maxoolihii la cunaa ka mid a dembiyada waaweyn caloosha waa dembiyadeeda wey waa ilmaha aabihii dhintay ilaahu ka qangaarayo in aladiina yaakuluuna amwaala lyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslowna saciira aw ilawqaafi aklu maali lawqaafi xoolaha waqafyada ah buu cunaya calaa kayri shardi lwaaqifi kii waxa waqfay shardigiisa keyrkeed la-aanteed sidii ninkaas yiri intaa halaga cunaya xilligaa halaga cuno maahee si kaloo u isticmaalaya u cunaya marka waa dadka xoolahooda iyo baadi lagu cunay wاlmaakuudi baa ka mida mid la qaatay biwajhi اlxayaa'i xishood wadadeed iyo wejigeed qofkan xishood bu waxaan u bixinaya xishood mar haddii wax lagu baxsho lama qaato waay xalaalku maaha qofka ku siiyey waxaa garanaysaa inuu xishood keliya ku bixinayo you ka xishoonaya kan la siinayo ama dadka meesha fadhiya intaasoo maanta nin baa noo casimo waa la yimi haye waxaan idiin soo bandhignaa mashruucaas ama waxaas in la bixiyo waxa weeye intaa hortooda qofka wax lagu weydiistay waxna ma diiri karo kaasoo waxbuu iska bixinaya xishood kuwaas warka soo jeediyey iyo kuwa lamidka awgood waaye haddaan xishoodkaa jirin waxba ma bixiyeen waa xaaraan waxuu qaateen hadda waa inuu celiyo isagu ma yeelanayo celi baa lagu leeyahy نqل ذلika الrimliy في النhاaية عن الحyاء واlmأkخuذ بwجه الحyاء xoolahaasaa lagu qaatay wey والlه سubحaanaه وتaعaaلى أعلم بالsواaب